subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax axadda saddex iyo tobanka bisha februari ee sannadka labada kun labaiyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinkuga hayno waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo ka taagan caasimadda yukrain ee kiyef kadib markii ay dowladaha galbeedka sheegeen in daqiiqad walba ay dhici karto in ruushka uu halkaasi weeraro waxaa xaaladda nooga warrami doona saxafi deggan kiyef maadaama oo reer galbeedkuna ay soo daabulayaan caawimo ku saabsan dhinaca qalabka iyo dhinaca milatariga iyo welibana dhinacyada kale ee caawinta ay doonaya inay ku taageeraan ciidamada ukrain sidoo kalena ruushku uu doonayo in uu magarasa ku soo daadkureeyo hub iyo rasaas iyo milatari iyo diyaarado iyo welibana dhoolatusyo uu ka samaynayo dhinaca badda dhammaan guud ahaan waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan sansaan dagaal
waxaan kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan dhaqashada geela ee dhulka maamulka soomaalida etoobiya ururka garsoorayaasha tunisiya oo iyana diiday kala diristii uu ku sameeyey madaxweyne qays saciid iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu sabtidii shalay u sheegay dhiggiisa ruushiya valadimir putin in duulaan uu ruushka ku qaado ukrain uu sababi doono dhibaato baahsan oo soo gaarto aadanaha biden ayaa sidoo kale putin u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasaradahani lagu dhammeeyo dariiqa diblomaasiyadda laakiin si taasi la mid ah ay ugu diyaargaroobeen xaaladaha kale aqalka cad ma uusan bixin faahfaahin ku aadan in wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex marayay shalay galab biden iyo putin ee qaatay muddada saacadda ahayd uu hoos u dhigi karo halista dagaal ay suurtagal tahay inuu ka qarxo yurub madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka iyo xulafadiisa ay jawaab deg deg ah oo kama dambays ah ka bixin doonaan islamarkaana cunaqabateyn adag oo cawaaqib xumi ka dhalan doono ay ku soo rogi doonaan haddii ay moscow ay ka dhabayso weerarka ay rabto inay ku qaado dalka deriska la ah ee ukrain dhinaca kalena in ka badan toban waddan ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda jooga ukrain in ay si deg deg ah uga baxaan sababo la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaaban karo dalkaasi ukrain dalalkaasi waxaa ka mid ah maraykanka kanada ingiriiska jarmalka australia jaban netherlands talyaaniga iyo israel qaramada midoobe ayaa sheegtay in shan ka mid ah shaqaalaheeda jimcihii lagu afduubay koonfurta yemen xilli ay ku sii jeedeen magaalada cadan afhayeen u hadlay qaramada midoobe oo lagu magacaabo rasel giki ayaa sheegay in howlwadeenkani lagu afduubay gobolka abyan islamarkaana ay hadda ku rajo weyn yihiin in maamulka aagaasi ka taliya ay xorriyadooda dib u soo celiyaan saraakiisha qaramada midoobe dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka maraykanka nooca fa laba iyo labaatan ayaa shalay gaaray saldhig militari oo ku yaala dalka isutaga imaaraadka carabta kadib markii uu imaaraadka duqaymo aanan horey loo arag kala kulmay dhowaan dagaalyahanada xuutiyiinta ee yemen imaaraadka ayaa kaalin muuqata ka ciyaaraya dagaalka lagu hoobtay ee sannadihii dhowaa ka socday yemen isaga oo qayb ka ah howl dowladaha carbeed ee la dagaalamaya hadda jabhadda xuutiyiinta ee taageerada ka hela iiraan dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee sidii aad wararkeennaba ku maqasheen dadka reer ukrain ayaa wadnaha farta ku haya kadib markii ay in ka badan toban wadan oo ka mid ah dalalka ugu xooga badan caalamka ay ugu baaqeen muwaadiniintooda inay si deg deg ah uga baxaan caasimadda kiyev iyo magaalooyinka kale ee ukrain kadib markii ay dowladaha reer galbeedka ka digeen in ruushka uu waqti walba uu bilaabi karo duulaanka uu la damacsan yahay dalka dariska la ah ee ukrain madaxweyne biden oo saacado ka hor khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isna ugu baaqay in cawaaqib daran uu la kulmi doono ruushka haddii uu weeraro ukrain haddaba wariyaha v o e da saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud carab oo ah saxafi degan magaalada kiyev waxaana ay ugu horeyn weydiisay dareenka ka jira magaalada caasimadda ah walaal xaaladda ukrain waxay tahay in ruushka iyo ukrain ay isu hor fadhiyaan weli toole xuduudka taas oo sababtay in dalkaasi maraykanka iyo xulafadiisa nato iyo dalal badan oo reer galbeedkii ay ku baaqaan ay ku baaqaan in safaaradahoodii iyo dalalka iyo muwaadiniintooda u dhashay inay kala baxaan oo ay ukrain aanay u safrin islamarkaana dadka ku sugan ee u dhashay maraykanka iyo yurub inay dhammaantoodba ay isaga baxaan maadaama ay ka baqi qabaan in ruushka uu dagaal ku soo qaado ukraine islamarkaana uu sababi karo in magaransaye uu qabsado guud ahaan dalka islamarkaana qalalaaso badan iyo qax badan uu ka dhaco taasaa kaliftay in ay ka digaan in maraykanka iyo dalalka reer galbeedku ay safaaradahoodii iyo muwaadiniintooda u dhashayba ay magaranaysaa digniin u mariyaan hawada kuwaas oo sheegaya in ay si deg dega uga baxaan ukraine waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka waddanka guud ahaan gaar ahaan magaalada caasimadoo joogtid ma laga dareemayaa dhilada dagaalka dhinaca bariga oo ruushka inuu kusoo duula laga yaabaa laleeyahay waatan xuduudda ciidamo badan ay soo dhigeen magaalada gudaheeda kiyef sida ayaa dhaqdhaqaaqaasi iyo wadamadan reer galbeedka ku loolamaya iyo xagga nato si weyn sidee looga dareemayaa dhilo badan baa ka imanaysa walaal feejignaan badanna dadku waa ay ka qabaan arrimaha noocaasa maadaama oo reer galbeedkuna ay soo daabulayaan caawimo ku saabsan dhinaca qalabka iyo dhinaca militariga iyo welibana dhinacyada kale ee caawinta ay doonaya inay ku taageeraan ciidamada ukraine sidoo kalena ruushku uu doonayo in uu magarasa kusoo daadgureeyo hub iyo rasaas iyo military iyo diyaarado iyo welibana dhoollatusyo uu ka samaynayo dhinaca badda dhammaan guud ahaan waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan sansaan dagaal taas oo u marayn karta haddii halkaasi uu dagaal ka soo huro ama uu dagaal ka qarxo in magaranaysaye uu ka dhici karto dhibaato aad u daran oo dhinaca bini aadanimada ah taasay dadku aad uga warwar qabaan iyo sidoo kale iyadoon la garanahayn xilliga iyo waktiga uu bilaami doono iyo xilliga ay wax dhici karaan iyo waxa laga filan karaba haddii ay dhacdo arrintaasi taasaa inta badan warwar badan ka qabaan maanta u dambaysayna waxa ay muwaadiniintu ay iska weydiinayaan arrimaha noocan oo kale ah in magaranaysaye ay magaranaysa waxii ay samayn lahayn laakiin arrinta kale ee cajiibka waxay tahay in maamulka dalka ukraine uu hoos u dhigayo arrimaha magaranaysaye sababaya argagaxa iyo khalkhalka taas oo uu isku dayayo in uu xakameeyo oo uu muwaadiniinta u sheego in khatar badan aanay jirin waa tahay marka aad leedahay way xakameynayaan ma warbaahintoo kale lagama hadlo miya ama guud ahaanba dadka xataa ee dowladdu kalama hadasho macnaha ii faahfaahay halkaa
arrinta uu doonayo in magaranaysa uu hoos u dhigaya waxay tahay in magaranaysa argagax noocaas oo ah in ruushka uu qabsanayaba in ukraine ay magaranaysa jirto inaanay jirin balse ay u diyaar yihiin oo ay iska difaacayaan ciidamada ukraine oo aanay sooba gaadhahayn xuduudka ayuu inta badan madaxweyne salenski uu sheegaya taas oo mararka qaar uu ku eedeynayo wadamada reer galbeedka iyo magaranaysa kale ee doonaya inay safaaradahooda iyo muwaadiniintooda kala baxaan in uu ku tilmaamay inay degdegeen oo aanay arrintani wakti xaadirkan ku habboonayn balse ay tahay in magaranaysa ay xakameeyaan arrinta waxaa kaloo iyadana muhiima inuu doonayo in ukraine ay sii fadhido miiska wadahadalka islamarkaana lagu xaliyo arrimaha
waa tahay haddiiba ukraine inay ka mid noqoto ay dhacdo neto ee ruushka khataraha uu ka baqaya maxaa ka mid a oo la hadlayo
hal arrin unbuu wataa isagu ruushku sabab keliya uu doonayo in uu ukraine inta badan uu gacanta ugu dhigo waxay tahay in aanu wax magaranaysaye nato iyo ciidamadeeda iyo reer galbeedku aanay ku fidin oo aanay khatar ku keenin arrimaha amniga ama danaha siyaasigaa iyo dhaqaalahaba ruushka saala ajligeed meelaha muhiimka ah wadamada muhiimkaa waxaa ka mida ukraine saala ajligeed buu doonaya in aanu magaranaysa aanay nato u aqbalin ama ukraine aanay ugu biirin nato waata haatan waatan maraykanka ay muwaadiniintooda uga digayaan in ay ka degaan kiev guud ahaan wadankii dhinacyadiisa kala gedisan ciidamadii iyo waxaa ka muuqda dhiiladii dagaalka marka sidee nolosha caadiga ah taasi u saameysay haddaad bal dib u eegto nolosha caadiga ah kolley saameyn aad u fara badan buu ku yeeshay haddii loo eegayo maciishada oo qaaligarooday iyo dollarka oo kor u kacay taasaa inta ugu badan mushkilad ka taagan tahay oo noloshii caadiga ahayd ee la noolaa oo ay ku timid magaranaysaa isbeddel laakiin shaqooyinkii iyo iskuulaadkii iyo jaamacadihii intaba waa la dhiganayaa welina wax tallaabaa lagama qaadin laakiin maanta iyagana waxaa kulan yeeshay maamulka magaalada kiev kuwaas oo doonaya in ay qorshe ka yeeshaan haddii incase ay dhacdo in weerar uu kusoo qaado ruushku in magaalada qaabkii looga hortegi lahaa iyo iyo iyo maab ay u diyaariyeen ama ka hortag ay u diyaariyeen ayaa maanta iyadana ay isugu yimaadeen
kaasi waxa uu ahaa maxamuud carab oo ah saxafi degan magaalada kiev ee caasimada dalka ukraine khadka telefoonka ayuu ugu warramay wariyaha v o eeda zahra cabdi axmed iskaashatada barqamaal oo ah iskaashato midaysa xoololeyda degmada dhagaxley ee dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin hab casri ah oo ku tacalluqa dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan gata
waxaa ku soo badanaya nawaaxiga magaalada dhagaxle ee dowladdegaanka soomaalida nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha haddaba iskaashatada barqamaal waa mid ka mid a iskaashatooyinka ka jira magaalada dhagaxle iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo lo'da waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada soomaalida xoolaha u dhaqato kana nacfi ee dhaqaalana badan haddaba maxamed faarax waa guddoomiyaha iskaashatada barqamaal waxa uuna axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaanayntiisa lo'da islamarkaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ciryar
geela horta waxaa odhan karaa waxa la naaxiyo waxa u ciryar wey siduu u wen yahay uma cunta badna loodan hadda dhankan kale ku jira gedigan kale baa waxaa la odhan karaa saddex jibaar halka neefoo laah iyo hal neefoo geela halka neefoo laah baa saddex jibaar cunto badan marka laakiin wuxuu uga duwan yahay looda saa ujeedaan ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay ma ogola inuu fariisto maxaa la yidhaahdaa iisheeg meel nadiifuu rabaa wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa waa waa xoolo aada iyo aad isula weyn marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo laakiin hal cilad baa naga qabsatay markii horreysay way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinkan lasoo jaray maadaamuusa aqoonin aduu mar dambe ayaanu tale waxaan ku helnay geela reer magaalka magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yidhaahdo baa geelaas aa ujeedaan oo dhan ilbixisay ayaday ku daydeen dabadeedna wuu kolka hore saas wuu dhowrayaa dabadeedna wuu ursanayaa maalin saddexaadna wuu la bilaabayaa iskaashatada barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geeldhan boqol soddon iyo shan halaad oo lamaan iyo afar boqol iyo laba dibi oo la xanaaneeyo iskaashatada barqamaal ayaa waxaa u beeran dhuldhan soddon higtar oo ay ku beereen toddoba nooc oo calafka xoolaha ah kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaanaynayaan sida uu sheegayo muraad maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada waxaa nooga beeran toddoba nooco oo calafka xoolaha ah qaybta garaaska ama calafka xoolaha la yidhaahdo iyo qaybta cayada la yidhaahdo qaybta cayada waxaa ka mid ah alfa alfa oo kale digirta oo kale lablab oo kale waxaasaa noo beeran waxaanu samaynaa saddex gacan oo oo oo graas ah iyo waxaan iskugu daraa hal gacan oo cayo ah sida ay caanuhu geela noogu bataan oo maadaama high protein content uu leeyahay waan isku dheeli tiraa sidaasaan ayaan calafka kusii laa geela geeli uu ku raystay uu ku nastay saacadan aan joogno waa jiilaal cad oo oo oo dee abaaro badan deegaankeena ka jiro annagu waxaanu isticmaalaa irrigation system waxaanu haysanaa soddon hektaar oo dhul ah oo noogu beeran toddobada nooc oo calafigada sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqo abuur u samaysay soddon iyo shan dhallinyaro ah oo ka shaqaysa shaqooyinka naaxinta xoolaha dhisida geela raacidda iyo iibgeynta caanaha sida uu ku warramayo khadar xasan khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqa abuurka ka heshay iskaashatada barqamaal anigoo afar iyo toban jir ee marasan gal raaca intii igu horreysay laakiin nimanigii waaweyn baa dhaqi jiray waagi hore xubna waagi hore laba lasii dhali jirnay casarkii baan soo xarin jiray casarkii baan lasii jiray doorkii buu iska foofi jiray foofsagiis waxaa mandhi badnayn xilligii baan iska geyn doogaad bahedo roob baadii jiro dhulku doogaad buu ahaa ramxadda asu suga daaqayo baan casarkii soo xarin jiray koona casarka soo xarin baan tobanka saac maan geli jir berigaan sidan uu ka yaraa geli sidan munu badnayn uu ka yaraa sidan hadda mandaqa nool fiican berigaan baadiyaha joogtay nin doorka hodhaya fursadayta ma ahayn fursadda ma helin nin xoolo dabaqar la fulin waxaa weeye hal mar baan salka dhulka saarayni baan ahaa imankana dee holo badan bajaan sarasas ka fadhiisa maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ururada cadaaladda ee dalka tunisiya ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aanka madaxweynaha dalkaasi uu ku kala diray guddiga sare ee garsoorka dalkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o e da ee bariga dhexe xuseen cismaan zaxnuuni ururka garsoorayaasha dalka tuuniisiya ayaa muujiyey diidmadiisa ku aadan go-aanka madaxweyne qays saciid uu ku kala diray golaha sare ee garsoorka xili hay-adda garsoorka dalkaasi ay tahay mid madax bannaan madaxa ururka garsoorayaasha tuuniisiya al sayid anas al xamaadi ayaa sheegay in garsoorayaasha ay yihiin hal gacan oo midaysan oo ay wajahayaan waxa uu ku tilmaamay luqadda kicinta ee uu soo saaray madaxweyne qays saciid waa sida uu hadalka u dhigay alxamaadi madaxa ururka garsoorka dalkaasi oo hadalkiisa uu baahiyey telefishinka qaranka tuuniisiya ayaa sheegay in madaxa golaha sare ee garsoorka al-sayid yuusuf buusakhari uu la kulmay hanjabaad argagixiso ah xili wasaaradda arrimaha gudaha ay si rasmi ah ugu sheegtay in la kala diray hay-addaasi madaxa garsoorka tuuniisiya ayaa sidoo kale eedeyn kulul u jeediyey maamulka fulinta ee dalkaasi isagoo ugu baaqay ilaalinta hay-adda garsoorka ee tuuniisiya waxa aynu wax badan ka qabnaa golaha sare ee garsoorka laakiin ma ogolaan doono in la dumiyo dhismaha aanu ku faano sababtoo ah baabi'inta golahaasi waxa ay la macno tahay in loo hoggaansamo maamulka fulinta ee dalka ayuu yidhi madaxa ururka ay ku midaysan yihiin garyaqaanada tuuniisiya gudoomiyaha ururka garsoorayaasha dalkaasi ayaa sheegay in weli rajo ay ka qabaan in madaxweynaha uu ka noqdo kala dirista golaha sare ee garsoorka tuuniisiya madaxa golaha sare ee garsoorka tuuniisiya al-sayid yuusuf buusakhari ayaa gudbiyey dacwad deg deg ah oo ka dhan ah wasiirka arrimaha gudaha isaga oo ka dalbanaya in uu ku wareejiyo furaha xarunta golaha ee xidhan waa sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee tuuniisiya arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maalintii isniinta ayna dhaaftay la xidhay xarunta golaha sare ee garsoorka tuuniisiya oo ay ku shaqaynayeen howlwadeennada iyo xubnaha golahaasi bayaan uu khamiistii soo saaray golaha sare ee garsoorka tuuniisiya ayaa lagu sheegay in ay diidan yihiin tallaabo kasta oo wax u dhimaysa garsoorka ayaga oo sheegay in golaha uu ka tirsan yahay hay-adaha madax bannaan ee dastuuriga ah ee aan la taaban karin golaha sare ee garsoorka tuuniisiya ayaa caddeeyey in golahu yahay hay-adda dastuuriga ee matalaysa garsoorka isagoo ka digay in abuurista hay-ad kumeel gaar ah oo kale aysan saameyn sharci ah ku yeelan doonin golaha hadalka golaha sare ayaa soo baxay maalintii khamiisa kadib markii madaxweynaha tuuniisiya khays saciid uu sheegay isla maalintaasi in golaha sare ee garsoorka la kala diray golo kalena lagu bedeli doono arrimahan ayaa imaanaya xili boqolaal garsoorayaal ah banaanbax ay ka hor dhigaan maxkamad ku taala dalkaasi tuuniisiya iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan madax bannaanida garsoorka waxayna diideen go-aankii lagu kala diray golaha sare ee garsoorka dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatan austraaliya qoysas badan oo soomaali ah oo deganaa daara dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada melbourne ee dalka australia ayaa hadda loo raray guryo horey loo dejin jiray dadka uu ku dhaco xanuunka covid warbixin arrintan ku saabsan waxaa melbourne ka soo diray wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo waxaan u hilonada dadka dariska ahaa community jaaliyadii soomaalida ahayd ee ilmihii waxay banooniga ku ciyaarayeen dadka dariska ahayd intaas san aan agdeganayn wax walba oon u baahannahay hadda xaafadda aan degana way leedahay dhakhtarada actually tanaa ka dhakhtar badan tanaa ka dukaamo badan tanaa ka petrol station badan tanaa ka iskuulla badan laakiin dadkanagii aan jeclayn baan u hilownay daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo soomaali badanna ay ku jirto waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sannadii labada kun iyo labaatankii xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi laakiin dowladda victoriya ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo carruuro badan halkaasi ku korsada sidaa daraaddeedna aanay ku filneyn qolalka guriga carruurtooda haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada melbourne dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah cashir cabdiraxmaan cismaan oo horey u deganayd daarahaasi dhaadheer waxaana iiga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey xaafadii hore wataan hadda kahor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray hadda xaaladan ku jirana waa laba kala xaaladood sidaa ogtihiin guryihii hore waxay ahayn guryo dhaadheer oo macnaha sidii guryaha yaryar oo faamilka dadka hadday qoys badan yihiin aan ku filayn kan laakiin hadda aan soo degnay guri weyn oo shan qolo maasha allah waasaca gadaal beer yaroo meel yarood fadhiisatid qoraxdii ama hawadii nadiifta ahayd aad helaysid laba garaaj oo baabuurtaada aad gashan kartid iyo waxyaalo kaloo fara badan maasha allah kuwii hore aan lagu lahayn hadda ay kan leeyihiin guryo waasacoo dee carruurtii qof walbaba qolkiisa intuu galo aan lays arkaynin fadhiyo waaweyn musqulo fara badan oo kuwii hore musquli hal musqul bay ahayd kuwan laakiin dadka dad badan baa la siiyey keligii ma aha qoysas badan baa la siiyey qoysaska qaarna saddex musqulood bay uleeyihiin qaarna laba musqulood bay uleeyihiin laba qabays marka iyo waasacnimada dee iyo hawada freshka ah soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuullada islaamiga inay geystaan haddaba cashir guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka melbourne ma u dhow yahay iskuulladaasi islaamiga iskuul islaamiga ugu magaca dheer ee soomaalida badankooda ay dhigtaan boqolkiiba siddeetan ay dhigtaan waaba agteyda waa five minute shan daqiiqo ii jira aniga dadka sitiga degan iyo dadka si shisheeyaba macnaha ay usoo yimaadaan afar iyo toban cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraadda adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sannadii labada kun iyo labaatankii cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka laysku karantiilo oo uu cudurka haleelo
kolley cabsida horta mar walbaba ama guri dheer saarno ama guri hoose degano way jirtaa mar walbaba laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska hadda annaga laba jeer baan galnay isolationka oo sababtoo ah marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala marna wiilkayga meel shaqa ah oo aadaga markii qof qabay baa jiray labadaa jeer aan isolation galnayba iyo kii hore isolationka aan galnay waa laba kala nooc iskuul isma barbardhigi karo kan dee gurigaagii weynaabaa degan tahay oo bannaankaad isaga bixi kartaayo qoraxda arkaysaayo guriga hortiisa istaagi kartaa laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqadun baa istaagi karta daaqadii xataa yarayd oo waad aragteen si u yar tahay marka waa way kala duwan yihiin aad bay kala duwan yihiin waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi degan qaarkood intii barnaamijkan dib u dejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan laakiin cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursaddan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer walaahi haddii jaaniska uu hadda jiro oo kolley dowladda hadda soo celiso oo dadka ay siiso macnihii ay tiraada waan idin siinanaa guryaha qaata waxaan kula talinayaa aada weliba ugula talinayaa inay guryaha qaataan faa'iida badan baa ugu jirta caafimaadkoodiio hawo fareeshay helayaan baa ugu jirta cidhiidhiga oo ay ka baxayaan baa ugu jirta marka waxaan kula talinayaa faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka guuraan baan kula talinaya guryaha ay qaataan dowladda victoria waxay hadda dhisaysaa guryo badan oo malaayiin dollar ku baxaya kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo soomaaliduna ay ka mid tahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idil leh sidaa iyo subax wanaagsan
I'll